habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o eda oo idinkaga imaanaysa magaalada washington
dhegeystayaal waa habeen isniina bisha meyna waa siddeed iyo labaatan sanadkuna waa laba kun iyo siddeed iyo tobanka waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrband iyo boggeena v o e somaali dotcom waxaana caawa idaacadda si wada jir idinkugu soo jeedinaya daare cabdi axmed iyo anigoo ah ibraahim xasan daandure
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawa waxaa ka mida waraysi aannu la yeelnay madaxa xukuumadda dowlad goboleedka galmudug oo uu kaga hadlayo khilaafka ka dhex oogan madaxda maamulkaasi
haddii madaxweynihii galmudug taagan yahay oo uu taagan yahay adeegii anigoo hogaaminahaya musankii kalena aan u taaganahay oo labadeenni aan leennaha war wax khilaafku ma jira dawladduna ay leedahay khilaafaa jira meesha khilaafka laga horina idinkuwa waa fahmi kartaan marka annagu khilaafba nagama dhexeeyanaha dawladduna waa cadaaba xildhibaanada ka soo jeeda galmudug ee ku jira labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya oo iyana ka hadlay mowqifkooda ku aadan khilaafkaasi sheekh shaakir inuu khilaaf jiro waa og yahay annaga siyaasaan ka shaqaynaa sheikhu laysma haayo hadduu yidhi inaan layshayn sida la rabo waayo inuu dhaqanciyaan u baahannaha annagu deegaanka sanataradiisiyaa nahay dowlad goboleedka uu ka yahay xuu ahaay madaxa xukuumaddan annagu sanatarra u nahay waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan wiil muhaajir oo muslin ah oo badbaadiyey ilmo yar oo afar sano jir ah oo dabaqa afraad ka laalaaday magaalada baariis oo loo aqoonsaday haliyey dhalasho iyo shaqana ku mutaystay taas marka wuu fuulay gabitaal dheer ah meesha hoos ka ah oo afka hore bira ka ah marka gabitaalkii uu fuulay qaybta korona gabitaalku diro taagtaaganuu ka yahay qofkii ku soo dhaca macna halisteeday leehay qaybta labaadoo qabsaday wuu sii fuulay qaybta saddexaadoo qabsaday wuu sii fuulay wiilkuna qaybta afraad uu ka laala waxaa kaloo aad maqli doontaan dhegaystayaal bashiir maktal oo muddo kow iyo toban sanaa ku xiraa xabsi ku yaala dalka etoobiya oo ka sheekaynaya wixii xabsigaasi uu kala soo kulmay xubintii dooda gaaban barnaamijkii qurba iyo qodobo kaleba waan idiin haynaa balse marka hore ku soo dhowaada warkeennii dunida maraykanka iyo saraakiisha kuuriyada koonfureed ayaa ku kulmaya deegaanka ka caagan milatariga axaddii shalay aheydna waxaa labada dhinac ay ka wada hadleen suurtagalnimada kulan dhex mari doona madaxweynaha dalka maraykanka donald trump iyo hogaamiyaha kuuriyada waqooyi kim jon un isagoo la hadlayay khamiistii wadahadalladaasi mar uu kala hadlayay saraakiisha ayaa madaxweyne donald trump waxa uu sheegay in juun laba iyo tobankeeda kulankaasi uu si fiican uu uga dhici doono singabore waxaan rumaysannahay in kuuriyada waqooyi ay muhiimad leedahay maalin maalmaha ka midana ay noqon doonto dal si wanaagsan uga hormara dhinacyada dhaqaalaha iyo ganacsiga kiimna arrintaasi waa ugu raacsan yahay ayuu yiri shalay oo axad ahayd madaxweyne donald trump safiirka maraykanka ah uu joogo filibiin iyo sidoo kaleeta safiirkii hore ee kuuriyada koonfureed ayaa labadaba la filayaa inay hogaamiyaan wafdiga maraykanka ah ee uu ku jiro diyaargarowga wadaxaajoodkaasi waxaana jiro warar sheegaya in kulankaasi la filayo in uu dhammaado ilaa iyo maalinta talaadada
mohamadu gazama oo ah muhaajir ka yimid dalka somaaliya ayaa waxa uu soo badbaadiyey cunuga isagu saaraa dabaqa afraad ee dhismo ku yaala magaalada baris ee dalka faransiiska gazama ayaa waxa uu arkay cunugaasi oo uu dareemay in khatar uu ku sugan yahay isagoo xaafadaasi u tegay inuu maqaayad ku taallo uu ku fiirsado ciyaar kubadda cagta gazama ayaa u sheegay cnn in caruurta uu jecel yahay ayna dhibi lahayd inuu indhaha saara ama arko cunugaasi oo hortiisa ku waxyeelooba fidio muuqaala oo laga duubay gazama ayaa waxa uu muujinaya isagoo gacmihiisa adeegsanaya oo fuulaya halkaasi markii kooxaha debdemiska ay goobta soo gaareenna cunuga uu badbaadsanaa madaxweynaha faransiiska emmanuel macro ayaa ammaan waxa uu u jeediyey mohamadu gazama si shakhsi ahna uu uga mahad celiyey wiilkaasi dhallinyarada ah arrintaasi duqa baris aane hildalgo ayaa iyaduna waxa ay ku sheegtay twitterkeeda inay telefoon u dirtay oo ay u mahadcelisay gazama
dabaylo xooggan iyo roobab daadad wato ayaa la saadaalinaya inay ku dhuftaan gobolada alabama florida iyo georgia maanta oo isniina roobab ayaa waxaa la sheegay inay ka di'i doonaan goboladaasi kuwaasoo cabir ahaan biyo dhigi doona toban ilaa iyo labaatan sentimitres waxaana ay socon doontaa sida la sheegay ilaa maalinta talaadada ah ee beri ah sagaal qof ayaa horey loo sheegay inay ugu dhinteen daadad iyo roobab duufaano ku dhuftay gobolada maraykanka qaarkood gobolka maryland ee ku dhegan magaaladan washington ayaa sidoo kaleeto roobab xoogan ay ka horeen kuwaasi oo sababay daadad waaweyn oo qaarkood wadooyinka iyo guryaba kusoo harqamay oo dumiyey waxaana la arkayay gaadiidka qaarkood oo biyahaasi dhex ceegaaga inka badan hal dhibiic shan milyan oo dad ah ayaa duufaantaasi iyo daadadka roobabka wata ee iska dhashay ee waxay sababeen in koronto la-aan ay ku dhacdo
wafdi sare oo ka socday waddankaasi afghanistan ayaa booqday dalka ay dariska yihiin ee bakistan axaddii shalay ahayd iyaga oo ka wada xaajoonaya ammaanka iyo sidii ay isaga kaashan lahaayeen labadaasi dal la dagaalanka argagixisada la taliyaha dhinaca ammaanka ee waddanka afghanistan xaniif atmar ayaa hogaaminaya saraakiil dhanka ammaanka ah oo uu ka mid yahay wasiirka arrimaha gudaha ee dalka afghanistan iyagoo kulamo la leh hogaamiyaasha militariga ah iyo xubnaha rayidka
habeen wanaagsan halkaasi aad naga dhegaysanaysaanna waa laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o e da weli waxa aad maqli doontaan warar kala duwan iyo warbixinno ku saabsan caalamka iyo soomaaliya eh weli waxaa taagan meel xasaasiyana maraya muranka kasoo dhex aloogsamay maamulka maamul goboleedka galmudug ee salka ku haya qabaa'ilo loo fuliyey heshiiskii awood qaybsiga ahaa sida la yiri ay ku midoobeen ururka ahlusunna waljameeca iyo maamulka galmudug haddaba madaxa xukuumadda galmudug sheekh shaakir maxamed cali xasan ayaa sheegay in khilaafka uusan jirin haatan islamarkaasina gaashaanka wuxuu u daruuray baaq uga yimid dowladda soomaaliya oo ah in shir lagu dhammaynayo khilaafka dhexdooda ah la qaban doono dhowaantan khadka telefoonka ee dhowsamareeb ayaa waxaan kula xiriiray sheekh shaakir waxaan ugu horreyntii aan weydiiyey qoraal war-saxaafadeeda oo maanta ay soo saareen iyo waxa ay kaga hadlayeen
dowladda federaalka faragelin maamulka galmudug ay ku hayso madaxweynuhuna wuu sheegay aniga qoraalkii aan soo saaro xaafisiga ka soo baxana waa aan ku sheegay waxaana uga qasdeynaa dowladda federaalka wasiirka arrimaha guduhu waraaqdii uu soo saaray ee uu ku tilmaamay in heshiiskii lagu soo galay jabuuti aan waxba ka jirin uuna haddeertaan heshiis cusub la galo lana joojiyo kii hore waraaqda uu ku tilmaamay joojintaas inuu socdo uu ku diidan yahay habsami u socodkiisana galmudug dadkii wada dhistay oo madaxdooda ah ay hagahayaan meel fiicanna uu marahayo taa ayaa looga jawaabay marka falagelin qaawan bay ahayd waraaq aan laga wada gashan inuu inta soo qoro oo uu yidhaahdo shirweynaan ku baaqahayaahoo halloha la yimaado waa gartay war-saxaafadeedkiinan haatan waxaad ku sheegteen in dowladda federaalka ee faragelin idinku samaysay dowladdu waxay ku baaqday in kulan uu dhici doono ma ka qayb gelaysaan shirkaasi wadahadalka oo qayb ma ka noqonaysaan dowladda federaalka wasiirka matalahaya wuxuuna yidhi shir hay isugu yimaadeen bisha soddonkeeda maamulka ahlusunna iyo maamulka galmudug lagu dhexdhexaadinayo haddii madaxweynihii galmudug taagan yahay oo uu taagan yahay adeegii anigoo hogaaminahaya tankii kalena aan u taaganahay oo labadeena aan leenaha war wax khilaafka uma jiraan dowladuna ay leedahay khilaafaa jira meesha khilaafka laga horina idinkuba waa fahmi kartaan marka anagu khilaafba nagama dhexeeya maha dowladuna wacdaaba dhinaci kale laakiin way hadleen oo madaxweyne ku-xigeenka iyo guddoomiyaha baarlamaanka waa isku dhinac oo dhankoodina way hadleen waadna iska soo horjeedaan sida hadda muuqata adinka iyo madaxweynahana dhinac ayaa tihiin marka maxaad ku diidaysaan wadahadalla in laidin furo haddii adinka aada heshiin weyseen saaro heshiiskii lagu soo galay jabuuti laguna saxiixay saxiixkii labaad caasimada muqdisho ayaa wuxuu dhigahayay inta ka dhiman dhammaystirka maamulka galmudug oo la miday magaca lagu mideeyey galmudugta cusub lagu dhammaystiro caasimada galmudug dhuusamareeb dhammaystirkiisiina wuxuu ka socdaa caasimada dhuusamareeb oo ka socdaa waxa alla wixii ka dhimanna halkaasaa lagu dhammaystirahayaa wax alla wixii galmudug dhexdeedana galmudug ayadaa xalisanaysa ciddii ay u baahatana ayadaa taqaana inay wacato waxaan aad iyo aad u fadili lahaa oo uguna boorinahayaa dowladda federaalka inanu ku gacan siido horumarka galmudug muwaafaqada galmudug midnimada galmudug galmudug horumarkeeda ay hormartay oo iyadoon dowladdii federaalkaad la socon iyadoon beesha caalamku la socon oo aysa dhexdhexaadina inay howlaheedii dhammaysteen marka galmudug dhexdeeda lagu dhammaynaya wax alla wixii yaroo wax tabanahaya dhexdeeda lagu dhammaynaya waxaa jirto in heshiiskaasi aad farafarayn ku samayseen adinka dhankiina sida la sheegay adiga dhinacaaga ehlu sunno iyo dhinaca madaxweynaha oo iswato muddo kororsi madaxweynaha uu raadinayo oo uu rabo dastuurkii wax laga bedelay qodobadii heshiiskaasi jabuuti wax badan aanan laga hirgelinin islamarkaasina la baalmaray taasi ma jirtaa wax la baalmaray ma jiraan waxaad ogtahay waxaa lagu heshiiyey in galmudug la mideeyo magaca laga mideeyo waa la midoobay calankeedi baa la mideeyey waxaa la yidhi astaanta ha la mideeyo guddigaa loo saaray waa la mideeyey dastuurka ha la mideeyo labada dastuur laba maamulo laba dastuur kala laheed dastuurkii qolo walba ha lasoo qaado ha laysu keeno ha la mideeyo hal xaba ha laga soo qaado guddi ayaa loo saaray labadii dhinac ay keensadeen muddo bil ku dhowaad ay ka shaqaynayeen labadii dastuur waxay ka soo saareen iyagoo labadii dastuur hortooda yaalaan dastuurkii dowladda federaalka soomaaliyana isagana sidoo kaleeto ay waafajinhayaan labadii dastuurna aysan waxba ka tegaynin hal bil ayaa waxa u fadhiyey guddi labadii maamul ka kooban waa mideeyeen waxaa haddana la mideeyey baarlamaankii ayaa la mideeyey oo hore heshiiska ugu jira in la mideeyo labada baarlamaanoo jirta baarlamaankii jiray ee galmudug iyo baarlamaankii jira oo maamul goboleedka gobolada dhexe labadii baarlamaanna waa la ysku daray waxa dhiman oo kaliya waxa weeye golihii fulinta wasiirada arrinta baarlamaanka haddaan wax kaa weydiiyo markii hore heshiiska wuxuu ahaa in lixdan xubnood la keeno dhinaca ehlu sunna laakiinse tiradaasi oo laba jibaaro boqol iyo laba adinka aad ku soo darsateen ayaa la sheegay wadatashina dhinaci kale inaan lala samaynin marka inaad wax faramarooqsanaysaan ma ku jirtaa meesha maadaama maamulka aad kusoo biiraysaanna aad rabtaan sidaad rabtaan oo keliya inay wax u socdaan waxa fiicnaa lehed qoladii ku jiri lixdan xibnooda ahlu sunna laga rabay inaad weydiido ula noqotaa fiicnaan lahayd heshiisku wuxuu ahaa laba baarlamaan oo isla eg in laysku daro ayuu ahaa labadii baarlamaan oo isla egaana laysku daray oo jiray waayahay ma jirtaa in madaxweyne xaaf uu rabo in muddo kororsi uu sameeyo oo dastuurkan wax looga bedelay oo sidaas uu hadda ku tala jiro oo afar sano dheeri ah arrintaasi ma jirtaa idinkana aad ku waafaqsantihiin ood la rabtaan maamulka galmudug madaxdiisu waxay ilaalinahayaan dastuurkii laysku daray labada maamul asagoo matalahaya halka dastuurna ahay isagaasna waxa inuu ilaaliya laga rabo waa baarlamaanka haddii muddo la kordhaa iyo haddii la yaraynahayo intaba baarlamaankay u taallaa madaxa xukuumadda maamul goboleedka galmudug sheekh maxamed shaakir cali xasan ayuu kaasi ah oo isagoo magaalada dhuusamareeb ku sugan khadka telefoonka iiga warramaya khilaafka galmudug ka dhex oogan ee salka ku hayo qaabkii loo fuliyey heshiiskii awood qaybsiga ahaa ee ay ku midoobeen ururka ahlu sunna waljamaaca iyo maamulkaasi galmudug dhinaca kale xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka federaalk ee soomaaliya ee laga soo doortay galmudug ayaa war-saxaafadeed ka soo saaray mowqifkooda ku aadan khilaafkan war-saxaafadeedkaasi ay ku sheegeen in qaabka loo hirgeliyey heshiiskii jabuuti aanu ahayn mid waafaqsan qodobadii heshiiskaasi ku xusnaa khadka telefoonka ee magaalada muqdisho ayaan kula xiriiray xildhibaan cabdi axmed dhuxlow oo ka mid ahaa xubnihii war-saxaafadeedkaasi ku seexna waxyaabo badan uu ka hadlaa meesha afgarawaayaa ka jira oo xagga madaxda maamulada waxyaabaha la isku haayana waxyaaba lama taabtaan ahoo la wada yaqaanoho ay dadka dhamud fahmayaan waaye oo annaga ka xildhibaan ahaan macnaa ama senataradeenna ha ahaato oo maamulkuba senatarada wakiilka dowladda dhexe kaga ah ha noqoto ama xildhibaanada golaha shacabka ha noqoto ama wuxuu ahay madaxda ruuxeeda ee maamulka ha noqoto kala aragti duwanaashaa jirta kala aragti duwanaashadana waxay u baahan tahay in laga wada hadlo oo waxyaabihii heshiiska ku qoraay iyo galmudug jiritaankeedii ayaad moodaa inaysan inaysan si saxa isula jaan qaadayn marka waxyaabahaasaa la isku haya waxyaaba dastuuriya oo constitutionka ku saabsan sharciga ku saabsan meeshu leedahay iyo waxyaabo awood qaybsiga dadka qabiilooyinka ku saabsan iyo waxuu ahay waktiga ruuxeeda oo galmudug jiritaankeeda macnaha madaxda markii la doorto madax kasta waktiyay leedahay ama annaga ha noqoto ama kuwa dowlad goboleedyada ha noqoto waxyaaba marka oo oo oo waxaa la ysku haayaa oo oo oo muuq muuqdaa la ysku haaya waa gartay laakiin xildhibaan dhuxulow ee madaxa xukuumadda ee galmudug sheekh shaakir wuxuu leeyahay wax khilaafoo jiro ma jiraan hadna hadda waxaad leedahay aadaa laisu khilaafsan yahay sheekh shaakir inuu khilaaf jiro waa og yahay annaga siyaasaan ka shaqaynaa siyaasadda aan ka shaqayno on deegaanka uga shaqaynana siyaasad muuqato cad waay hadduu yidhi sheikhu laysma haayo hadduu yidhi inaan layshayn sida la rabo waayo inuu dhaqanciyaan u baahannaha annagu deegaanka sanataradiisiiyaan nahay dowlad goboleedka ou ka yahay xau ahay madaxa xukuumaddan annagu sanatarra u nahay marka inaan intiisa hor fadhiisano sheikhu noo yeero amaan noo yimaado ama meel lagu kulmo ou yidhaahdo sidaan iyo sidaanay wixii sax u yihiin annaguna aan saxdaas la qaadano haddaysan waxay wax nagala qaab daran yihiinna aan idhaahdo waxaanaa ka qaldanaha laga saxay u baahan tahay marka waxyaabo la yaqaanaa lagu heshiiyey oo ay kamid tahay awood qaybsiga dadka reer galmudug ka soo jeeda sida ay wax u qaybsanayaan kuraas la yaqaano oo beela kale leeyihiin ay galmudug ka dhisan tahay waxaa heshiiska lasoo galay oo sheikhu dhinaca uga saxiixan yaha ku jirana waxaa waaye in dadka si siman loo qaybsado waay hadday hadda sidii u dhacdo sheikhu leeyahay sidii ay u dhacday sax waayo intay galmudug ku dhisneeday haddana ku dhisan tahay asaa laga rabaa waxuu ahay xildhibaan dhuxulow maxaad farta ku fiiqaysaa oo aad ku xaqiijinaysaa waxaa ka qaldan heshiiskii hore ay u wada gaareen ahlusunna iyo galmudug saddex meeloodaan farta ku fiiqa meesha ugu horeysaay waxaa waaye sharciyaa wax walba ku dhisan yihiin sharcigii galmudug ku dhisneed heshiisku wuxuu leeyahay kii ahlu sunnaya isaga in laysku daro wax lagu qanacsan yahana ay noqdaan baarlamaankuna ansixiyo qanaacadi koobaad waa waa maqan taha halkaas waa in lagu noqdo ee qanaacad buuxda oo aan cidna dhibaato ku ahayn dowladda dhexe waxau ahay dastuurka dalka u samaysana usan ka hor imaanayn lumber one waaye lumber two waxa waaye awood qaybsiga beelaha galmudug ay ku dhisan yihiin oo dastuurkeedu ku salaysan yahay na inuu sidiis iyo hoon lagu laga laguma xadgudbaan waayo qodobka ugu dambeeyo saddexaadna waxa waaye waktiga galmudug madaxdeeda la doorto waayo saddexdaas shay oo saddexduba bayski oo galmudug ay yihiin ayaa saddexduba ay waxay ay wax ka dhiman yihiin waa gartay xildhibaan cabdi axmed dhuxulow xalku muxuu yahay maxaa hadda idiin qorshaysan xildhibaanadiina oo aad doonaysaan inaad ku dhaqaaqdaan xalku waxa waaye in laysu yimaado waayo galmudug shirkad waaye dowlad dhexe wadanku leeyahay dowladda dhexe sharcigu wuxuu leeyahay haddii dowlad goboleedka la dhisaana wasaaradda arrimaha gudaha inay bays u ahaato oo lagu kordhiso meesha haddii dowlad goboleedka dhexdeeda wax ka yimaadiinna isla dowladda dhexe oo wasaaradda arrimaha guduhu wakiil watahay inay intay isugu yeerto waxaas turxaan bixiso la dhameeyo waayo u yeeritaankaas waa suubiyeen in la aqbalo dhammaan laysu yimaado cid wax gaara meesha ka rabtaa ma jirto ciddi madaxtinimo ka rabta dadka rabitaankooday ku helayeen in laysu soo fadhiisto oo aan cidna gaar wax u riixanin annaguna waxaan soo dhawaynaynaa midaas madaxda galmudugna waxaa laga rabaa waxa waaye ama waxau ahay hogaanka waxaway ahlusunna oo oo sheikha ha noqoto sheekh shaakir ama axmed ducaale oo madaxweynihii galmudug ha noqoto ama maxamed xaashiye cali gacal oo madaxweyne ku-xigeenkiiya guddoomiyaha baarlamaanka ha noqoto waxa laga rabo waxa waaye wax loo dhiibtay waaye oo dadku ay u dhiibteen inaan qolana wax dhinac la aadin oo inta laysu soo fadhiisto inaguna aan soo fadhiisano oo nidhaahdo wixii qaldanaan nidhahdo waxaana laga leexdo cid gaar ahoon meesha ka rabna iyo iyo wax gaar ahoon diidayno iyo wax nacayb oon qabna midna ma jiraan waxaa keliya rabnaa galmudug oo wada socota oo degaanadeedu wada socdaan oo dadkeedu wada socdo oo maamulkeedu wada socdaan u baahannahay marka waa in fadhiga lagu baaqa laysugu yimaado halkaasna lagu wada hadlo wixii lagu heshiiyena wixii waxawaa meeshaa lagu guntana garabka laysla saaro kaasina dhegeystayaal waxau ahaa xildhibaan cabdi axmed dhuxulow oo ka mid ahaa xubnihii ku siixnaa war-saxaafadeed ay xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka federaalk ee soomaaliya ee laga soo doorto galmudug ay soo saareen khadka telefoonka ayuunu igu warramay isagoo jooga muqdisho
weli idaacadda fiidnimo ee washington ayaad dhegaysanaysaan bashiir maktal oo koob iyo toban sano ku xirnaa dalka etoobiya oo dhowaantan lasoo daayay ayaa markii ugu horreysay oo uu warbaahinta la hadlo waraysi gaara siiyey v o eda laanteedan afka soomaaliga waxa uuna ka hadlayaa waxa uu kula kulmay xabsiga iyo ciddii ka dambeysay sii deyntiisa intaba wariyaha v o eda ee toronto canada xuseen nuur xaaji ayuuna u warramay
laakiin dhibka ugu badan waxa weeya marka koowaad waxaan ku jiray meel mugdi ah dhulka hoostiisa ah aan lahayn gogol lahayn aan lahayn muxuu ahaa barbar ventilation aan lahayn oo neef meelkaasoo hawe aan lahayn nal aan lahayn ayaan ku jiray laba sano wax bini aadmina layma ogolaanin oon ka ahayn dadka baadhaya ujeeddada loogu talagalana ay tahay qofka in ujeeddada lagayahay laga gaadho oo ah wax lagu weydiinaya inaad ogolaato haddaad ogolaan weydinna in halkaa ay kuugu dhammaato oo markay ugu yar tahay haddii ama physical haddiinu kusoo gaadhin wax maaragtay curyaannimo ah in ugu yaraan mentally aad maa qof baalo noqoto marka xaaladda halkaa lagu jiro waxaa intaa dheer inaad mar walba arkayso dadka lasoo garaacay mararka qaarkood dad meyid inaad aragto ay u badan tahay dad curyaame inaad aragto kuwa lix iyo toban sano lix iyo labaatan sano ku xidhan inaad aragto oo korkoodu dhagor ka soo baxday oo meelaha qaarkood si lagugu cabsi geliyo mararka qaarkood dadkaa la kulantana waa laga yaabaa marka runtii wax laga sheekeyn karo ma aynan ahayn dadka meesha ku xidhana dee wax maaragtay cadadla ma aha mar walbaba anigu inkastoo muddo badan joogay dadku way yimaadaan way baxaan runtii dhibaato aad fara badan baa taala halkan lagama sheekeyn karo waa tahay dabcan sida adiguba hadda ka dhawaajisay waxaa lagugu eedeeyey dabcan inaad ka tirsan tahay owen lf maxaa ka jira arrinkaas runtii arrintaasi etoobiya kolkii hore waxay ii qabatay ma aynan ahayn inaan onelf ahay soomaaliya markay weeraraysay waxay sheegtay etoobiya say u jansify garayso in dad badan oo ajnabi ihi uu ka dagaalamayo ururka onelf ka mid yahay oo elf urur la yidhahdo oo etoobiya ka dagaalamo ka mid yahay dad badan oo muslimiin ah oo waddamo kale ka yimid inay jiraan kolkay etoobiya gashayna way weyda warkii nooca ahaa ee waddanka ku weerartay qofkii koowaad ee waxaa noqday baasaboor ajnabi a wata marka marka koowaad qabashada la i qabtay waxaa laii qabanaya baasaboor ajnabi inaan wato si looga dhigo inaan maaragtay ahay qof mujaahid oo ka dagaalamay meeshaas etoobiya markay qaaday oo ogaatay inaanan arrintaasi waxba ka jirin waxay ga codsatay inaan la shaqeeyo muddo hal sana maaratay arrintaa igu waday dhib badan igu soo gaadhay markay ogaatay taa inaana yeelayninna waxay abuurtay case ah la been abuur ah oo ah inaan noonilaf ahay geeska africa inaan nabadgeliya darre ka wado tiina maxkamaddii wax caddaynana mayna keenin haba yaraatee wax ama magacayga ah ama sawirkayga ah ama dukumenti ah noocnaba wax evidence ah mayna keenin isla mar ahaanta markhaatiyada ay keenteen markhaatiya dowladda ka socday ahaayeen oo maleeshiyooyin ah iyaguna anigu bay markii dambe ii markhaati furi doonaan kayskii waan difaacay caddaynna waan caddeeyey laakiin marka laga soo gudba eedooda iyaga oo ah inaad onlef ka tirsan tahay adigu bashiir ahaan onlef ma ka tirsan tahay maxkamaddaan ka burufgaray inaan onlef ka tirsanayn caddayntiina way hayaan maxkamadduna way ku wada qanacday xilliga iyada ah bashir in muddo aad xirnayd laba iyo toban sano ku dhowaad waa muddo aada u badan waxay su-aashu tahay dad badanna dabcan isweydiinayaan dowladda kanada inaga og inay dadaallo waday qoyskaaga laftiisu dadaallo badan ay wadeen haddana yaa gacan ka geystay soo deyntaada
runtii ilaahay subxana watacaala isaga maan ugu mahadinayaa soo deynteyda cid kale oo mahadda aan siinayahay ma jirto intaa haddii laga tago shacabka etoobiya ee kacdoomay ee ka kacdoomay gumaysiga meesha ka jiraya ama maamulka meesha ka jiraya cadaadiska uu ku hayo shacabka reer etoobiya gumaysiga ka gilgishay ee kacdoonka sameeyey ee haddaba kacdoonkii ka socdo taas sababteeda ayuu ilaahay sabab uga dhigay dowladda kana dadaal way samaysay laakiin dadaal runtii aanan ku qanacsanayn bay ahayd iyadoo laftooda laba dowlad kala ahaayeen haddana dadaal aan ku qanacsanahay muunan ahayn laakiin sababta ugu muhiimsan ilahay wuxuu uga dhigay kacdoonka halkaa ka jira
waa tahay dabcan magaalada ottawa ee caasimadda dalkan canada ayaa tagtay dhowaan xubno dowladda ka tirsan ayaad la kulantay xubnahaasi maxaad kala hadashay
muhiimka koowaad wuxuu ahaa dhibaatadii soo gaadhay iyo cabashadayda inaan shacabka canada ogeysiiyo isla mar ahaanta dowladda canada ay ogaato muxuu ahaa waxa aan tabanayo isla mar ahaanta aan ka codsada dowladda canada inay dib baadhis ku samayso guddi loo sameeyo arrintaa baadha sababihii dowladda canada dadaalkeeda u madha dhali waayey gaar ahaan xilligii saddexdii asbuuc een joogay kenya nairobi sababta ay dowladda canada usoo faragelin weyday tahay ugu dambeyntii bashiir hadda xor ayaa tahay dabcan waxaad sheegtay in xaqdarra aad ku xirnayd ku dhowaad laba iyo toban sano waxaad tahay somaali canadian oo bassbort canadian ayaad haysataa halkan waddankaagii labaadii canada ayaad kusoo laabatay qorshahaaga xiga soo deyntaada kadib muxuu yahay maadaama xaqdarra aad ku xirnayd sida aad sheegtay qorshahaaguma yahay in aad markaad maxkamad la tiigsato etoobiya iyo cid walba markaa ka dambeyso qorshahaaga muxuu yahay run ahaantii arrintaa waxaan ku caddeeyey muxuu ahaa qoraalkaygii aan shirka jiraad ku qabtay baan ku caddeeyey waxa weeyaan ii qorshaysan inaan dowladda kenya iyo dowladda etoobiya oo runtii dhibaatadayda mas-uul ka ahaa inaan dacweeyo ayaa iga ah sal iga ah laakiin sharciyaddu waxay saamixi doonta waxaan saamixi doona ma garanayo iyaga iyo wixii kaleba waxaan arki doonaa markii aan la tashado looyarkayga laakiin qorshahaasi wuu iigu jiraa inaan ciddii dembigayga ama dhibaatadii ugu dhacday mas-uulka ka ahayd in la helo oo dusha loo saaro
waa hagaaga halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a ee washington waxaadna dhegeysanayseen bashiir makhtal oo in ka badan kow iyo toban sano ku xirnaa dalkaasi etoobiya oo dhowaan la soo daayey oo markii ugu horreysana warbaahinta la hadlo oo wareysa gaaris iyo v o a waxaanu u warramayay wariyaheena v o a ee magaalada toronto xuseen nuur xaaji halkanna waa washington iminkana waxaad ku soo dhowaataan qasiidada nabe ammaanka
qodobo dhowra ayaad qeybaha dambe idaacaddeenna ku maqli doontaan oo ay ka mid yihiin barnaamijyadii dooda gaaban iyo sidoo kaleeto barnaamijkii qurbe caawo kale aad maqli jirteen iyo warbixin ku saabsan wiil soo galooti muslim ah oo u dhasha dalka maali oo muddo gaaban sharci la-aan ku noolaa magaalada baariis ee dalka faransiiska oo haliyey dalkaasi ka noqda balse qodobadii wararkeenna ugu waaweynaa mar kale saraakiisha dalka maraykanka iyo kuwa kuuriyada koonfureed ayaa ku kulmay deegaanka waa waqooyiga ee deegaanka ka caagan milatariga dalkaasi waxaana ay labada dhinac iskala hadleen suurtagalnimada kulanka dhex mari doona madaxweynaha dalka maraykanka donald trump iyo hogaamiyaha kuuriyada waqooyi kim jun un isagoo la hadlayay khamiistii wadahadaladaasina ka hadlayay madaxweynaha dalka maraykanka ayuu sheegay in juun laba iyo tobankeeda kulankaasi uu si wanaagsan uga dhici doono singabore
mohamudu gazama oo ah muhaajir ka yimid dalkaasi maali ayaa waxa uu badbaadiyey cunug yar oo saaraa dabaq afraad ee dhismo ku yaalla magaalada baris ee dalka faransiiska gazama ayaa wuxuu arkay cunugaasi oo dareemay inuu khatar ku sugan yahay isagoo xaafadaasi u tegay in uu maqaayad ku taalla halkaas uu ku fiirsado ciyaar kubadda cagta ahayd video muuqaal oo laga duubay gazama ayaa waxa uu muujinayaa isagoo gacmihiisa adeegsanaya oo dabaqba dabaqa kale uga sii gudbaya markii kooxda dibdamisku ay halkaas soo gaareenna cunugu uu badbaadsanaa haweyse wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay sida aad warkaba ku maqasheen wiil soo galooti muslima oo u dhashay dalkaasi maali oo muddo gaaban sharci la-aan ku noolaa magaalada baris ee dalka faransiiska ayaa haliyey loo aqoonsaday isagoo la siiyey dhalashada faransiiska iyo shaqo kadib markii uu badbaadiyey ilmo yar oo afar jir ahaa oo ka soo laalaaday dabaq afraad ee dhismo ku yaala baris muuqaal laga duubay muhamadu gazama ayaa wax yar ama ilbiriqsiyo waxa uu ku fuulay dabaqa si uu ilmahaas yar u soo badbaadiyo malaayiin qof ayaana markaasi halkaasi ka daawanayey dadkii daawanayay ee goobjooga u ahaa dhacdadaasi ka dhacday magaalada baris ayaa waxaa ka mid ahaa cabdiqani maxamuud xambe oo isagu ka soo horjeedka halkaasi ku haysta meherad laga qaxweeyo maxamed colaal xasan ayuu khadka telefoonka kula hadlay isagoo jooga baris
niyahow annaka meesha kasoo horjeeda meherad ku leenahay marka aniga gudahan ku jiray waxaan arkay dad banaanka buuqa iyo baabuur hoonka banaankaan usoo baxay banaanka markaan usoo baxay waxaan arkay canugan oo kasoo laalaada ilmo yar oo afar jir oo kasoo laalaada baalakoolka meesha oo banaanka oo gacmaha ku haysta iyo dadkiioo hoos dhooban oo qaylinooya ninkan dhinaca kaloo wadada ka taagnaay wuu soo orday wadada soo gooyey wiilkan u dhashay maali maxamedu wiilkan maali u dhashay waa gartay maamadu haa marka wuu fuulay ganjeel dheer ah meesha hoos ka ah oo afka hore bire ka ah marka ganjeelkii uu fuulay qaybta kalena ganjeelku biro taagtaagan uu ka yahay qofkii kusoo dhaca macnaha halisteeday leedahay qaybta labaad oo qabsaday wuu sii fuulay qaybta saddexaad oo qabsaday wuu sii fuulay wiilkuna qaybta afraad uu ka laalaada marka cid oo dariskiisa a daaqadda ka soo baxday way laabteen markay qofka marka nin baa kasoo baxa daaqadda wuu laabta marka dadkaa ku qayliya marka uu canugaa kugu dheganaa layidhi oo meesha kugu dhegan ka laalaada marka ninkii markuu canugii arkay iyo markii ninkaana uu canugii ku tagaa isku mar noqoto marka dad baa snaab ka duubay baraha bulshada aada over two millionah habeenkii dad two million ka badana habeenkii iskugu gudbiya baraha bulshada wiilkan maaliga arrintiisa sidee u qabsatay waddanka faransiiska markaa ficilkan uu sameeyey ee wiilka afar jirka uu ku badbaadiyey jawaabta laga bixiyey maxay ahayd dalka faransiiska horta waxay ahayd arrintu habeenkii waxay dhacday sabtiga ah ciyaartii markay soo geli rabtay shan iyo toban shan iyo labaatan daqiiqo ilaa shan iyo toban daqiiqo ka hore ahayd ciyaartii liverpool iyo real cafeteria badan baa kasoo horjeeda qaybta kale meesha marka cafeteriaasaa laga buuxay hal mar aha cafeteria laga soo baxay marka ninkan dadkii cafeteriada kasoo baxo ku jiray oo meesha markuu meesha fuulay oo qaybta oo kor u tegay dad badan baa waxay ka qaadeen videoyaal baraha bulshada laisugu gudbiyey kabacdi markii baraha bulshada habeenkii aada laisugu gudbiyey videogii subaxii meesha waxaa yimid idaacadihii waddanka dhan ninkii baa la raadiyey yar soomaaliyaha contact ka hayay yarka soomaaliga ahaa u wacay lixtan five minute wuu ku imaadaba yarkii haye meeshuu imaaday markaas waa marka marka idaacadihii dhan ay ka duubeen oo ninka uu baraha bulshada iyo tiifiyaasha uu si fiican u qabsaday laakiin habeenkii sabtigi oo dhan ninkaan wuxuu ahaa qof caadi ah Waa ilaa gartay.
videogiisa oo baraha bulshada ku faafay waa gartay marka bar- markii fiidiyowga uu faafay een, madaxda dalka faransiiska sidee uga jawaabeen madaxa dalka faransiiska waxay ka jawaabeen oo meeriga xataa magaaladan eh, duqa magaalada ga- eh, maamada eh, madaamta ee duqa magaalada ay twinterkeeda kusoo qortay waa shalay marka ninka aada looga jawaabay arrintiis ninkan waa geesi waa in waa in macnihii maadaama nin magangelyo doona uu yahay waa in loo geesi loo aqoonsado dhiirigelin badan la siiyo maanta waa marka markii idaacadaha waxa dhan ay soo baxeen ilaa xalay in macnihi ninkan sharciga la eh, jinsiyadda waddanka la siiyo oo debdemiska qolooyinka debdemiska ay qaateen inay shaqo siinayaan way u qaateen oo la kulmeen madaxda waddanka dhan oo madaxweynaha loo geeyey waa xalay ilaa saaka waa marka arrintan maxay uga dhigan tahay dadka muhaajiriinta ee isaga la midka ah ee sharci la-aanta ah ee waddankaa jooga ee sidee u arkeen Eh, dadka muhaajiriinta dhiirigelin fiican bay u arkeen qofka macna dadkan wada muhaajiriin baa waddankan soo gala muhaajiriinta wixii laga aaminsanaay iyo dadkii macnihi isdhexgalka si fiican bay macnihii muhaajiriinta ay uga soo celiyeen maadaama qofkan uu ahaa qof soo galooti ah canugaani uu ahay ilmo yar oo afar jira oo canugan badbaadiyey macnihii dadka dad badan waxay twitterada iyo facebooka kusoo qoreen macnihii in dadku ay isdhexgalaan dadku ay u siman yihiin oo xuquuqda dadku ay macnihii la wada noolaado ma fahan Yan hadda meeriga eh, oo eh, qaybtan oo ka dhacay eh, sideed iyo tobanka waxay tiri dhiirigelin ninkaan anagu waan dhiirigelinahay tiri dhiirigelin waxaa noogu filanay tiri nin muhaajira waddankan yimid ee, eh, sanadkii lasoo dhaafay september oo waddankan imaaday sharcina ilaa hadda ma lahayn maamadu marka waxay tiri dhiirigelin waxaa noogu filan maamadu oo kale waddankan septemberkii lasoo dhaafay uu yimid haddana waxay tiri waa nin ku fakeraya macnihii inuu badbaadiyo waa nin ku fakeraya inuu canugaas badbaadiyo asagana markii la wareysto wuxuu yidhi aad baan u jeclow ilmaha yaryar nafteeda inay riski ku jirto nafteeda macnihii inaan nafteeda meel khatara geeyey waan fahamsanahou yidhi laakiin markii wuxuu yidhi aan ku qaatay go-aanka wax toban second ka yaraan go-aan ku qaatou yidhi wuxuuna ku fuulay shan iyo soddon ilbroqsiyo ku fuula guri afar dabaqa guri afar dabaqa oo ganjeel weliba waa laba mitir iyo haaf wa- laba mitir iyo bar waa ganjeelku dhirarkiisa marka wuxuu yidhi marka anigu toban sekana ku qaato yidhi go-aanka inaan meeshaan fuuli karo marka wuxuu yidhi ilmahana aadaan u jeclahay ilaahana wada badbaadiyo yidhi aniga iyo asagaba canugan hadduu soo dhici lahaana canuga ganjeelka ku dhici lahaa ganjeelkana afka hore wuxuu ka ahaa biraha taagtaagan way ka dhex dhici lahaayeen canuga biraha kaasina wuxuu ahaa cabdiqani maxamuud xambe oo ku sugan magaalada baris ee dalka faransiiska wuxuuna u warramayey maxamed colaal xasan oo jooga washington
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
markana xubinta dooda gaaban waryaheena seenab abukar maxamed ayaa magaalada muqdisho ka soo dirtay
kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada xubinta dooda gaaban waxaa mar kale dib u soo cusboonaaday khilaaf siyaasadeed oo u dhexeeya madaxda maamul goboleedka galmudug kaa oo salka ku haya heshiiskii awood qaybsiga ahaa ee lala gaaray bishii maaj ururka ahlu sunna wal jameeca haddaba maxaa keenay khilaafkan muddo kadib heshiiska maxayse tahay kaalinta dowladda federaalka ee madaxda galmudug si muranka ka dhex aluulsan dhinacyada galmudug xal loogu helo waa arrinta ay doodeenna ku saabsan tahay waxaa doodaygala qaybgalaya xasan kaynaan xalane xildhibaan ka tirsanaa baarlamaankii ku-meelgaarka ahaa ee soomaaliya sidoo kalena ka mid ah siyaasiyiinta kasoo jeeda galmudug iyo cawil maxamed meyre oo ka tirsan bulshada rayidka waxaan jeclahay inaan ku horeeyo xasan kaynaan inkastoo heshiiska markii hore ay raalli ka wada ahaayeen oo la isugu tegay dhuusamareeb hadda maxaa keenay in labada dhinac ay ku qaybsamaan meelmarinta heshiiska amaba ay saluug ka muujiyaan qayb ka mid ah heshiisku ma xuma ehlu sunno iyo galmudug laakiin nidaamkii loo dejiyey dastuurku ahaa ayaa la gees maray waxay ahayd baarlamaanku meeshu ku shaqaynayay in la geeyo sida dastuuriga sharciyeeyaan oo laga ansixiyo ilaa waa baarlamaanka markaan galmudug jiray la hordhigo heshiiska faalihiisa kala duwan iyo qodobadiisa oo ay kamid ahaayeen maxaan ku shaqaynaynaa dastuurkan miyaan ku shaqaynaa mase dastuur kale meesha wuxuu ka wareereen dastuurkaanaan ku shaqaynaa in la qaato ila dastuur kale oo erga ansixiday markaas ma yaalle waa kow ogolaadaan baarlamaan kale in la keenayo waa qodobka labaad ogolaadaan madaxweynuhu ma doorasha mase asagaan daysanayna ayadana halkaasay ka wareeg jabuuti markii laga yimid xamara la yimid madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka loo yimid halkaana shir lagu galay waa soo heshiinaa la yidhi socdaa la yidhi Een, waxay ka wada wareertay si iyadoo meel kale la aadin ayaa dhuusamareer la tegay markaasaa hore baarlamaankii laga qortay dastuurkiina inta meel la iska dhigay ayaa mid kale la ansaxday baarlamaankii la qoray markii oo ahlu sunna laga qoraya waxaa laga ansixiyey in dastuurkan laga tagaa waa sharci darro wey halkaasay baashu ku baloogan ilaa lagu soo celsho hanaankii sharcigana hadda meel xumay maraysa galmudug khatarteeday leedahay aad baa umahadsan tahay xasankayna xalane dib baan kugu soo laaban doonaa Een, waxaan jeclahay inaan siiyo cawil maxamed mayre xildhibaankiisugu wuxuu ku salaynayaa in sharcigii u degsanaa galmudug ee la hareer maray in dhibaatadu ay ka taaganta adigu cawil maxay kula tahay in caqabada murankan amaba sababta u ah xildhibaanka waxa uu ka hadlayo oo sharciyad ah annaga waxaan u arkaaba markii in laga yimidba marxaladii dib u heshiisiinta ee galmudug iyo waa laga soo gudba waxaana rabaa dadkeena mid halbayan waa shan marxaladood ayay soo martay dib u heshiisiintu kow kenya ayaa wadahadal ku bilowda jabuuti ayuu ku xiga madaxtooyada soomaaliya lagu saxiixa madaxweynaha soomaaliya dhuusamareeb tega calankii ahlu sunno iyo ge- maamulkii gobolada dhexe daaqadaa laga tuura kii galmudug ayaa maxamed xaashi iyo cali gacal iyo madaxweyne xaaf iyo ayagoo wada taagan shantii ugu sarreyda galmudug iyo madaxweynihii soomaaliya ayaa laga taagan halkaa waxaa taagay senataradii iyo xildhibaanadii ka soo jeeday gobolka kadib fayskii kalea la galay xildhibaanadii ayaa la soo xula haddana isku darkiyaa dhacay intaas oo marxalad ahay soo martay halkaasaynu kusoo xirantay maalintii xildhibaanada la dhaariyey dib u heshiisiina dhacday waa laga yimid ahlu sunno waa laga yimid maamul gobolada dhexe waa galmudug caasimadii dastuurigaadii degan tahay baarlamaanka galmudug kii horena ay dhikaarka waxaa ku saxiixan guddoomiyaha baarlamaanka kanna waxaa ku saxiixan guddoonka baarlamaanka u sameeyey shalay miyay qaldanaayeen markii ay broseyskaas dheer ka soo shaqaynayeen asay saaka fayoobaadeen oo miirku yimid mase maantay waasheen oo shalay fayoobaayeen waa su-aasha dadka reer galmudug inay isweydiiyaan la rabo haddii aan mar kale dib ugu laabto xasan kaynaan waad maqlaysaa dooda cawil sharciga ayaa loo bandhiga xildhibaanadii hore oo boqol sideetan iyo sagaalka ahaayo galmudug ay lahayd ayaa la fariisinaya gudoomiyaha cali gacal la yidhi iyo gud- iyo madaxweyne ku-xigeenka heshiisku markii dhuusamareebtagla sidaasuu ahaa tayna sugaaleen sidaasuu xamar ku yimaadeen xildhibaanadiioo la dhaarshay ka warheen madaxweyne ku-xigeenka iyo gudoomiyaha baarlamaanka waxaa weeye marka galmudug anigu waxaan ku celinayaa waxay ku dhiseen korshiishin dhismaha ayay ku dhisneen iyo dastuur lagu hor shaqaynaya dastuurkii waa la baal maray dastuur cusubaa la qoray afar sano aa la jadiidiyey oo madaxweynaha hadda talada haya oo halka sano oo biluhu dhiman yihiin in ay u harsan tahay ayaa afar sano u qoran waxaa in xaqiiqada laga sheega la rabaa marka madaxweynuhu ee kordhis afar sanaa kuma imaano wuxuu ku yimid doorashuu ku yimid in la doortayna ahayd waa meel taas midda labaad xildhibaanadii horoo jiray waxay ahayd in laga doodsiiyo dastuurkan ay ka doodaan oo maxaan baarlamaan ku darsan karna horta galmudug baarlamaanka dadka lagu daro ahla sunna waa galkii galmudug ahaa jira waay baarlamaankii iyo wasiiradii iyo maamulkii iyo wax ku lahaayeen sid bursi hadda marka meeshii waxaa soo galay saa'id ah oo tiro badan waxaana qabiilaan ku qaybsanay xisbiya maahan hadda waxa meesha ka taagan hadda qabiilkii shalay wax qaybsada haddii sid bursi ka dhacay iyadoo laysku qarinayo dastuurkiina meesha layska dhigay qabiilaha lagu wada yimid oo lagu wada joogma waxaa imaanaya in dastuurkii loo noqdo madaxweynihii oo xagga maaragta ka soo gadooday iyo waxaa la ordaa ahlu sunna kusoo darmay ayaa hadda wax la ordayay waxaa layskugu imaan karaa dastuurkiiyo dib laysku noqdo hadda sanad waaba tegay sideed bilood iyo markaa sagaal bilood waxa ka haray in dastuurkii lagu dul shaqeeyo galmudug dalka iyo dadkana la dhowro oo waxa la baabi'in sidaasaan u dhihi lahaa haye cawil waad dhagaysanaysaa kaynaan iyo sida uu hadalka u dhigay adigu sidaa ma kula tahay dooda waa dhegaysanaya laakiin waxaan rabaa inaan hal qodob isla garanno dastuurkii galmudug wuxuu naftu dayday maalintii heshiiska jabuuti la saxiixo dhinto waxaana laga soo qaada meeshaas labo maamul oo galmudug ahayd dastuurkii ahlu sunnana waa dhinta iyo maamulkii gobolada dhexe waxaa kaleeto meesha la yidhahda jabuuti looga soo tega madaxweynenimadii sheekh shaakirna waa looga soo tegay waxaa isu imaanaya shan nin oo saddex guddoon baarlamaana oo siddeetan iyo sagaal xildhibaan iyo madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen iyo madaxweyne iyo ku-xigeenadiisa iyo xildhibaanadiisiyaa la isku daraya sidaasaana lagu shaqeeyey madaxweynaha soomaaliya iyo waxay ka shaqaynayeen iyo madaxweynaha jabuuti iyo igad iyo dhammaan noocaasi u dhacayeen marka dastuurkii hore galmudugna waxaa xaqiiqa ma uusan ahayn dastuur dhammaystir dastuur wuxuu ahaa niman inay doorasho galaan rabaa inta soo qoreen oy dad hareeyeen ayuusha oon xataa asiga naftigiisa xildhibaanada awooda beelaha loogu qaybsha ayaa hab qaldan ahayd beelaha waxay sitaan saamiye aysan lahayd Be- degmo laguma qaybin kii hore nasabna laguma qaybin dad aan hal degmo lahayn iyo dad laba degmo leh ayaa waxaa loo qaybsheeyey baarlamaan baarlamaanka ah, loo awooda simo labadii maamul magaca galmudug la yidhaahaa la qaatay labadii baarlamaan la isku daro halkaasayna bahashu ka soo socoto waxaan siinayaa xasan kaynaan maya kii hore ma jirin si fiicana loo qabta laakiin haddaan ogaysa bursa inuu jiro oo u wada cad markii baarlamaanka la keenay beelo awal markii hore kuwaan ku wada horta dadku galmudug meel kale kama imaan waxaa kaloo jira xildhibaano hadda lagu soo darayo ahlu sunna meesha maamulka la dhihi jira kusoo dareen oo dadka galmudug kooiyo tobankii ah beelood aan ahayn aa ku jira oo kor laga keenay marka anigu waxaan qabaa meeshaas definitionka ka jira inay tahay maam- dastuurkii galmudug oo laysku haysto oo niman dhaheen de- taagan yihiin ee, geedkaas waa laabnay oo jeebka mid cusub lagala soo baxay oo la- oo lagu qorqortay wax midna uu kii taagnaayo beelaha qorraaya marka dadka galmudug yaa la hodin ee, labada meeloodoo la kala degay waa isla galmudug oo niman maamul kale u gala ma jirto midna waa cadaado midna waa dhuusamareeb laakiin waa isla galmudugtii weli ma fakan ha la waxeeyo oo ha loo soo noqdo dastuurkii beelaha galmudug oo koob iyo tobanka ansixiyeen sideed boqolkanta wax loo soo noqdo si galmudug ay maaragtay u hesho dowladnimadeedii iyo madax banaanideedii haya cawil maxamed saynab waxaa jirtaa soomaalidu waxay ku mahmahdaa hasha inay caana diida rabtaa maqaarkay meelo daldaloosho ka daydaa nimanka siyaasiyiinta galmudug ka soo jeeda dadka reer galmudug gargaaray u baahan yihiin ee kursi laga fikiro laba kun iyo labaatan uma baahno yaan dastuurka lagu meeraysanin heshiiska jabuuti lagu galo meel heshiis khudba siraa ma uusan ahayn dowladda soomaaliyaa taagneed inta borosaysku soo dhamaahayn goobjoogka ahayn shalay markay cadaada aadaayeen diyaaradda dhuusamareeb lagu kormara ama dhuusamareeb lagu degee la yidhaaho waxaanaa qaldane hala soxmaa la yidhaaho marka dadka reer galmudug saaka ma xamili karaan kursi laba kun iyo labaatan han ah ma xamili karaan waa dhiban yihiin oo yaan ayaga abaaldarro inta la geliyo yaan la weyn kursiga ayaga abaal ha la gashto si laba kun iyo labaatan kursi looga helo horta wax walba mas-uuliyaday leeyihiin horta meesha madaxweyney leedahay axmed ducala madaxweyne ka ah isagaana horduulay waxay ahayd hadda dhuusamareeb hadday ayagu gudbeen oo gudbeen oo cadaad ay ka degeen toddobaatan iyo shan kilomitr ay u jirtaa inta tago madaxweynihii dalka u ahaay war maxaan toosinahoo naga ba'an maalmaha halkaan la farfariistay muqdisho intuusa duulin xaaf ama ay gudoomi madaxweyne ku-xigeenka iyo gudoomiyaha baarlamaanku aysa duulan ayaguna halkaana xamar waa laysqabo weyda hawshu marka waxay ahayd inuu cadaada ku tago wax u diidan lama arko asagaa dhuusamareebna xukuma cadaadana xukuma inta meeshii tago dhuus- cadaada tago oo dhow war maxaan saxnaa tahay aan iskugu yeerna baarlamaankii aan ka wada shaqayno danta galmudug inuu dhiray ahayd waxau fariistaa suushir jiraa inta ku qabto yidhi nimankaas niman dantooda aada waay ayaguna waxay yidhahdeen dastuurkii u gees maray kaalinta dowladda ee kaga aadan sidii heshiiskan labada dhinac ee u gaareen ee galmudug loo hirgelin lahaa maxay tahay maxaase la gudboon madaxda maamul goboleedka galmudug si arrintan ay ku dhawaaqista horta aadaan usoo dhaweynaya ay ku dhawaaqday bisha soddonkeeda iskugu imaada labada dhinac oo cadaada iyo dhuusamareeb oo dowladda galmudug ah xamar iskugu imaada ay tiri qoladan kaloo labada dhinacna waxaan leeyahay galmudug dhib dambe looma celiso walaalayaal waxaa weeye eh, rabitaanka goonidaa iska daaya hadaad dhuusamareeb joogtaan iyo hadaad cadaada joogtaan una tura bulshada aad madaxda ilaahay kaga dhigay oo yeela go-aanka laydiin soo jirto dowladdu idiin soo jeedo oo ah go-aankii galmudug dastuurka u deganaa Een, waxaan ilaahay ka baryayaa galmudug dhib waa soo martay dhib dambe inaysa ilaahay u celin kii hadda sadbutur wadana ilaahay inuu ka qabto sidaasaan dhihi lahaa cawil maxamed meere adigoo soo koobaya gabagabada doodan waan isla soo gaarnay maamulka galmudug waxaa dhex yaalaahid dowladda dhexe ka yimideen kama iman ayaga marka dowladda dhexe maadaama ay ku fashilantay galmudug oy markii labaad ay ku fashilantay ay tahay inay maanta doorkan shalay gef- iska ay gefta inaysan maanta gefin oy maanta khaasatan wasiirka arrimaha gudaha waxaan kula talinayaa inuu arrintaa ku wajaho dhaqanka culamaauddiinka dadka aan xilalka rabin ee dadka raba inuu gogosha u wareejiyo ee uu masiirka galmudug halkaa lo u celiyo dadka uu yidhaa "Da- arrintaas gala xubintii dooda gaabanna maanta intaa haynoo joogto waxaa dooday gala qayb galay xasan kaynaan xalane xildhibaan ka tirsanaa baarlamaankii ku-meelgaarka ahaa ee soomaaliya sidoo kalena ka mid ah siyaasiyiinta kasoo jeeda deegaanada galmudug iyo cawil maxamed meyre oo ka tirsan bulshada rayidka inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhagaystayaal sidaa iyo nabadgelyo
sinab abuukar ayaana dooda gaaban soo jeedinaysay haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan xubintii qurbe iyo zahre cabdi axmed
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka qurbe oo toddobaadkan aan ku eegi doonno xabsiga malas ee magaalada rayaad ee dalka sacuudi arabiya waxaa ku jira dhowr qof oo dadka soomaaliyeed oo qurbo joogta ku ah halkaasi ka mid a dadkani oo tiradoodu ay gaarayso saddex rag ah ayaa waxa ay xabsigaasi ku jiraan muddo ka badan sannad waxayna qaateen wakhtigii lagu xukumay inkastoo haatan aysan jirin sida ay yidhaahdeen dadaallo la rabo in lagu soo daayo waxaa raggan ay sheegeen in loo qabtay kadib markii sharciyadii dalkaasi ay ku joogeen ay ka dhaceen kuwo kaloo cusboonaysiinana aysa helin saddexdaa nin oo naga soo dhexwacay xabsiga islamarkaasina ka gaabsaday in magacyadooda la sheego ayaa sheegay in nolol adag ay ku nool yihiin dowladda federaalk ee soomaaliyana ay ugu baaqayaan in xaaladooda ay wax ka qabato oo ay soo farageliso haddaba waxaa barnaamijkan qurba ay ugu warrameen caashe ibraahim aadan caashicuud oo joogto magaaladan washington wallaahi walaalay waxa weeye markii hore waxaa nalagu soo xidhay dembiyadayadu waa kala duwan yihiin waxaa nalagu soo qabtay een, bahal la yidhaahdo bug oo een, iqaamad ah markaa sanad sanad baana lagu xukumay sanadkii waan dhamaysanay shan bilood oo siyaadaha baanu ku jiraa markaa sharciga u yaalla qofkii lagu soo qabto ciqaamo dhacday amaba aan sax ahayn een, xukunkiisa ma hal sanaba dalka sacuudiga dee nidaamkoodu kolba waa nooc een, dhalinyar xataa waxaa iminka nagu jirta een, lasoo qabtay oo sanad lagu xukumin oo saddex saddex bilood lagu xukumay laakiin annaga een, xukun horaa nagu dhacay oo sanad sanad baana lagu xukuma waxaan idaacadan ka codsan lahaa in een, warkayaga la gaadhsiiyo ummadda soomaaliyeed ama dawladda soomaaliya si arrintan wax nalooga qabto waxa weye dhibka na haysta hadda waxa weeyaan yani xukunkaygiina waan dhamaysanay nalamana tarxiilayo jeelkii baanu weli iskaga yaanu ku jiraa manduubiyaa noo yimid marka waxay nagu yidhahdeen waraaqihiini waanu idiin dhammaynay safaaradda tire waraaqihiina waa la dhameeyey waa tuma waa riyaad safaaradda soomaaliya yaa idin yimid markaa wakiilka yani mataqaanaa safaaradda baa noo yimid marka wuxuu nagu yidhi waraaqihiini waan idiin dhameeyey go homeka ahaa bil muddo bil ka horay ahayd marka waxa weeyaan haddana weli jeelka waanu kusii jiraayo waxna qaadaya ma arag wax dhiba oo hadda gaar oo xabsigaa idinku haysta ma jiraa wallaahi walaalay dhib xabsiga waa nagu haystaa midda koowaad waxaa weeye qofku hadduu xanuunsanayo wax dhakhtar e lama geeyo haye wiilashan kalena waad weydiin kartaa imika waxaa weeye waxaa nagu jira wiilal badan oo xanuunsan ayaa nalagu ji- yaa- yaa nala jooga haye marka wax dhakhtare lagu geyn maayo haye ma codsateen laakiin inaad dhakhtar aragtaan dhakhtar waanu codsanaa laakiin de askari baa albaabka jooga askarigaasiina wuxuu kulaba hadli maayo kulaba sheekaysan maayo saraakiilna arki maysi marka markay wakiilkii safaaradda markuu idin soo booqday ma u sheegteen dhibaatadaa taagan ka sokow in xabsiga aad ku raagteen waanu u sheegnay isaga laftiisa eh, lambarkiisa waanu haynaa waa ma- habeeno badan baanu la- maalmo fara badan baanu la hadalnay wuxuu nagu yidhaahdaa anna haddaan wacayaa waan la hadlay waana idiin imanayaan hadduu la hadlo oo waxa weeye isaga waxay ku odhanayaan waanu u tagaynaa kadibna nooma imanayaan adinku dhinaca kale ma iska hubiseen qofkan idinla soo xiriiray ee safaaraddan ka socdaa yidhi inuu dhab ahaan safaaradda ka socday iyo inuu qof kale yahay maya dhab ahaan waa ka socday safaaradda oo waxa weeye waa qof aan naqaano weeye magacii oo waa la yaqaan magacii sheekh xasan baa la yidhaahdaa waxaad ii sheegtaa xabsi baad ku jirtaan sidee idinkugu suuro gashay inaad taleefankan dibaddaa soo wacdaan wallaahi walaalay waxay noogu suuro gashay hadda ka hor annaga oo banaanka joogna baa taleefanyan taleefanadanada ayaanu kala xidhiiri jiray een- een, baanu v o eda yacni mataqaana facebook ayaanu ka baari jiray lambarkeeda aanu ka- aanu ka heli jiray haye marka waanu haysanay lamba raqabaantiina marka adinkuna taleefanada ma ku dhexaysataan xabsiga may kuma dhaxaysano waxa weeye xabsiga laguma dhaxayso waa mamnuuc xaggee ka soo wacdeen markaa hadda xaggee ka soo wactamaysaan waa bahal yaroo waxa weeye derbiga ku dhegan oo een, ay maxaabiista ku hadasho waa gartay markaa kaana dibadda ma u baxaa waa u baxaa dibadda iyo gudahaba waa gartay marka lacagta aad ku soo diraysaan xaggee ka heshaan lacagta dee dadka ehelka ee banaanka jooga ee banaanka aanu kaga nimid ee nalaga soo xidhay haa baanu la hadalaayo iyagaa waxa weeye noo soo yeedhiya provideka laakiin idima soo booqan karaan nama soo booqan karaan waa mamnuuc tir ahaan haddii aad ka warqabtaan imise soomaaliya baa xabsiga ku jirta waxaad sheegtay in laga buuxo imisead Wallaahi gaaraysaan wa- wallaahi walaalay waa badan yihiin waa badan yihiin inamada kalena dee waad warsan kartaa waa wiilal kalena waa ila joogaan imasaad gaaraysaan ii sheeg adiga Eh, ilaa t- en, eh, hadda eh, shan baanu meel ku joognaa qaybo kalena waxay ku jiraan meelo kale ku jiraan dowladda soomaaliya waxaan fariin gaadhsiin lahaa oon ka codsanayaa inay eh, ama ay la soo hadlaan safaaradda la soo xidhiidhaan oo yidhaahdaan dadka xabsiyada ku jira maxaa lagu haystaa ummadaha kale waa la qaadaa laakiin waxa weeye dadkeena yacni innaba wax ixtiraam anagu ma haysano waxa weeye dhakhtarna lagu geyn maayo jeelkaasaa iskaga jirtaa safaaradda haddii goohom kuu samaysana dee lagu qaadi maayo waa kan halkana iskaga jirta ama xukunkii dhamaysta waa gartay hore ma u dhacday dad xabsiga ku jira inta goohom loo jaray dalkii la geeyey ma jiraan waa kane waraysa een cabdullaahina waraysa waa kitaa kuu sheegaya halo walaale haa cabdulaahi saaxiibka waad maqlaysay een ma jiraan dad xabsiga hore ugu jiray oo inta goohom loo geeyey een dalkii lagu celiyey ma jirtaa dowladaha kale ajaaibka nala xidhan maalin walba oo safiiradooda yimaado ugu waaweyn baa noogu yimaada jeelka markaasaa loo yeedhaa annagaa jeelka ku hadha dowladda yamantan ugu dhow ee burburtay ee ololeysa ayaa ugu liidato halkanay ugu yimaadeen galabtadana u yimaadeen dowladooda waa gartay marka adinku waxaabad leedihiinba een inaad dalkii xataa laydiin dhoofiyo annaga codsigay waa mid keliya weye in oo dowladeeda inay shaqaynayso inaanu aragno meeshana laga qaado dhaqdhaqaaqa baanu rabnaa wax noo dhaqdhaqaaqaya inaanu aragno waa gartay hadda telefoonkan aad soo wacdeen waa mid dabadeed ma isku dayda inaad safaaradda wacdaan oo xooggiina ugu badan inaad gelisaan inaad safaaraddii la xiriirtaan waanu wacnay waanu la hadalnay waan idin imaynaa berri saa dambe waxaasi maalwalba nagu yidhaahaan laakiin dee dad waaweyn lama sida ninka wakiilkaa uu ninkani kuu sheegay ka horreeyey mooyaane laakiin cid ka sarsarayso oo madax sarsan aanu la hadalay ama la xidhiidhay noo suurta gashay ma jirto aad baad umahadsantaha walaal waa idin salaamayaa haye walaale aad iyo aad. adigana sidoo kale nin kalaa kula hadlayo maxbuus isaguna xanuunsanayo halkan ku jira haya ii dhiib salaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxmatullah yaa ila hadlaya waxaa kula hadlaya waa wiil dhibana ee xabsiga riyaad ku dhibaataysan jeelka riyaad magacaaga maxaa la yidhahdaa magacaygu waxaa la yidhahdaa cabdiraxmaan maxamed nuur maxaa lagu soo xiray cabdiraxmaan Ee, waxaa leesoo xiray anigu sharci baan lahaa ee, sharcigii baa iga dhacay ee, xaaskii iyo ciyaalkii banaanka iga joogaan meel meeshaan ku jiraa meeshaan ku dhibaataysanahay marka en, soomaalidaba halkaa ku dhibaataysan maahan en- en, eh, jeelka kan oo keli maahan anigu waxaan soo maray xabsiyada aad u fara badan marka inta badan eh, meelaha waxaa ku dhibaataysan soomaaliya aad ugu dhibaataysan soomaalida aad ay u dhibaataysantaa ma garad waxaad ii sheegtay in xabsiyo badan aad soo martay imise xabsi baad soo martay wallahi damaan baa soo maray eh, jiddaan soo maray eh, lix bilood ka hor ayaa halkan laygu soo celiyey intaasoo xabsiya maxaad u soo martay dembigaad gashay muxuu ahaa wax dembi aan galay ma lahan ee, kafiilkii baa xirnaa nin halkan waxaa ka jira kafiil wax la yidhaahdo kafiilkii baa damaam ku xirnaa aniguna waxaa laga soo qabtay jidda waxay igu yidhahdeen mandu- madluub ayaad ka tahay damaam sidaa ayaa damaam la geeyey madluub yacni halkan waxaa waaye kafiil baa kule nin baa waxaa ku anaa kule inuu ku yidhaahdo kafiilka hadduu ninka hadduu ku nac wuu ku tarxiilaa hadduu ku rabna wuu ku reebana marka anagu wadanku waa nacno waxaa rabnaa wadanka in nala geeyo madluub waxaa la yidhahdaa kafiilka ayaa ku dalbaday dowladda soomaaliya waxaan ka codsananaa in ay jeelka naga saaraan bas maba rabnaba sacuudiga dowlad baa dhalataan ula yiray aad ayaan u faraxnay Eh, sidii loo doortay farmaajo maba aragnaba en, war idaacadda ma dhegaysano halkaasi ayaan ku dhegi ku dhegi laanaan dhalinyar soomaaliyeed aan nahay ma garan guud ahaana barnaamijka qurbe toddobaadkan waa naga intaa oo aan ku eegnay saddexdaasi nin ee soomaalida ah ee ku cadiban xabsi ku yaala gudaha magaalada riyaad ee dalka sacuudi arabiya raggaasi ku jira xabsiga ee waraysigana aan la yeelanay iyo caashe ibraahim aadan oo ka qaaday waraysigaba dhammaantoodba barnaamijka ayaan ugu mahadcelinayaa intaynu mar kale barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonana nabadgelyo
mahadsanid zahra cabdi axmed barnaamijkaasi qurban wuxuu ugu dambeeyey idaacaddeenii fiidnimo ay wadajirka idinkugu soo jeedinayeen zahra cabdi axmed iyo anigoo ibraahim xasan daanduray intaan mar kale kulmi doono dhammaantiinba waxaan idinkaga tegaynaa ramadaan mubaarak